galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa washington
waa arbaca bisha maarjna waa shan iyo labaatan sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba boga v o a somali com haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shua
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimo waxaa kamida war ku saabsan qarax ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale waxaad maqli doontaan maamul goboleedka hirshabelle oo diyaariyey ciidamo xoojiya amniga inay ammaanka wax badan ay ka bedelaan in isku furaan magaalooyinka aan soo sheego inta badan jidkooyooyinka nimankan nabadiidka ay soo galaan inay isku furaan magaalooyinkaas inay badbaadiyaan dadka ku safraayo wadooyinka dowlad goboleedka hirshabelle magaalooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa in magaalooyinka hadda dowladda ay gacanta ku hayso saldhigyadooda inta badan ciidamada ka howlgalay aada u yaryihiin inay xoojiyaan waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja gabay waa cilaab ragnimo iyo cimilad waayeele caqlaa lagu dhisaa iyo fahmada loo cawaansado oo inaadse caarif ku ahaatid iyo inaadan caadaysan horta labada cayn midaan ahayn
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimo balse marka hore kusoo dhawaada sahre cidlo nuur iyo warkii dunida
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in galabta qarax xoogani ka dhacay agagaarka isgoyska sayidka dad goobjoogayaala ayaa v o eda u sheegay in baabuurta gargaarka degdega ah ee ambalaasyadu ay usii socdeen goobta qaraxu ka dhacay wariyaha v o eda ee magaalada muqdishona wuxuu kusoo waramayaa in qaraxaasi uu ka dhacay meel u dhow dhinaca baar bulsho ilaa hadda ma cadda sababta keentay qaraxaasi inkastoo wararka qaar sheegayaan in qofkiisa soo miidaamiyey uu sababay wararka hordhaca ilaa haddana soo gaadhaya ayaa sheegaya in ay laba qof ku dhinteen qaraxaasi laba kalena ay ku dhaawacmeen hay-adda dalkan maraykanka u qaabilsan la socodka cimilada iyo saadaasha hawada ayaa sheegtay in gelinkii dambe ee salaasadii shalayto ay duufaanna ku dhufteen gobolka mississippi ee dalkan maraykanka kaasi oo khasaare xoogan soo gaadhsiiyey dukaamadii laga adeeganayay iyo dhismayaal kale mas-uuliyiinta degmada uu sida weyn saameynta ugu yeeshay duufaankaasi ayaa sheegay in dhaawacyo fudud ay soo gaadheen qaar ka mida dadweynaha islamarkaana uu burburiyey qaar ka mida dukaamada lagu magacaabo dollar storeka ee lagu iibiyo alaabooyinka qiimaha jaban saraakiisha hay-adda la socodka saadaasha hawada ayaa digniina u diray gobollo kale oo ka tirsan dalkan maraykanka oo laga cabsi qabo in duufaanadaasi gaadhaan waxaana ka mida gobolada georgia iyo tennessee mudanayaasha aqalka sanadka ee dalkan maraykanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda madaxweyne donald trump ayaa heshiis ku gaadhay sharciga lagu meel marinayo qoonda lacageed oo dhaqaalaha maraykanka lagu samato bixinayo kadib markii xanuunka coronavirus uu saameyn xoogan ku yeeshay golaha sanadka ayaa maanta oo arbacaa la filayaa inay cod ku meel mariyaan miisaaniyaddaasi dhaqaale ee loogu talagalay samato bixinta dhaqaalaha maraykanka oo qadarkeeda lagu sheegay laba trilyan oo dollarka maraykanka ah iyadoo kadibna loo gudbin doono aqalka wakiilada hogaamiyaha mudanayaasha kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee aqalka sanadka maraykanka shak shumer ayaa tallaabadan ku tilmaamay inay tahay xidhmadii lacageed ee ugu ballaadhnayd ee dhaqaalaha maraykanka lagu kabo ee taariikhda soo martay qoondada miisaaniyaddan dhaqaale ayaa la filayaa in shan boqol oo bilyan oo dollar ka mida lagu caawiyo ganacsiyada waaweyn ee uu xoogga u saameeyey xanuunka coronavirus dhaqaale ahaan waxaa sidoo kale ku jira saddex boqol oo bilyan oo dollarka maraykanka ah oo la siinayo ganacsiyada yaryar ee dhaqaale ahaan uu xanuunka coronavirus saameeyey iyo sidoo kale laba boqol iyo konton bilyan oo dollar oo loogu talagalay in la siiyo dadka shaqooyinkooda waayey intii lagu guda jiray xaaladda xanuunkan coronavirus warku wuxuu intaasi ku darayaa in sidoo kale lacag loogu diri doono qoysaska maraykanka guryahooda mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in koox si weyn u hubeysan oo miinooyin isku soo xidhay ay arbacadan maanta gudaha u galeen goob ay ku cibaadaystaan dadka siikh ah ee laga tirada badan yahay ee dalka afghanistan oo ku taalla bartamaha magaalada kaabuul ee caasimadda dalkaasi weerarkan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen shan iyo labaatan qof siddeed kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale mid ka mida telefishinada gudaha waddankaasi laga leeyahay ayaa baahinaya in tirada dhaawacu ay ka badan tahay toban qof wax yar kadib markii weerarkaasi lagu qaaday goobta macbadka ah ayay ciidamada ammaanka ee dalkaasi afghanistaan xarunta isku gadaameen
maamul goboleedka hirshabelle ayaa wada dhaqdhaqaaqyo ay dib ugu xaqiijinayaan amniga deegaanada xilli ee kooxda al-shabaab ay culays xoog leh soo saartay isu socodka magaalooyinka uu maamulkaasi ka arrimiyo warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa noo haya wariyahayaga xuseen xasan dhaqane dufcaddii saddexaad oo ciidan booliis ah tiradoodu ay gaarayso ilaa laba boqol oo askari ayaa dhowaan tababar loogu soo xiray magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle si ay qayb ahaan u sugaan amniga hirshabelle wasiirka amniga hirshabelle maxamed cabdiraxmaan kheyre oo v o a la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidanka booliiska ee dhowaan la tababaray loo diyaariyey in al-shabaab ay kula dagaalamaan gudaha magaalooyinka iyo dhulka baadiyaha ah inay ammaanka wax badan ay ka bedelaan in isku furaan magaalooyinka aan soo sheego inta badan jidkooyooyinka nimankan nabadiidka ay soo galaan inay isku furaan magaalooyinkaas inay badbaadiyaan dadka ku safraayo wadooyinka dowlad goboleedka hirshabelle magaalooyinka soo galay kuwa ka baxa in magaalooyinka had dowladda ay gacanta ku hayso saldhigyadooda inta badan ciidamada ka howlgalay aada u yaryihiin inay xoojiyaan in ammaanka kor loo qaado qaarkood waxay kasoo waxaan kasoo saari doonaa ciidan daraawiish ah oo la dagaalamo nabadiidka al-shabaab oo ugu tago deegaanada ay ka joogaan dowlad goboleedka hirshabelle kana xoreeyeen haddii ilaah yiraahdo ayagoo taageero siinaya ama taageera ka heli doona haduu yirahdo si howlgalkaasi loo wada sameeyo ciidamada amisom iyo ciidamada dowlada federaalk ah howlgalada lagu baxsan doonana ay ka qeyb galaan sidoo kale ciidamadan waxay wax ka bedeli doonaan ammaanka goobaha ay ku shaqeyso dowladda haddii noqon lahayd madaxtooyada ka hortagaan dambiyada sida dilka iyo dhacda iyo dhaca dadka loo geysto iyo sidoo kale nidaamka nimanka xagjirnimada ay dadka ku cabsigeliyaan inay xoolahooda iyo hantidooda dadka ay dhacaan qaybtii ugu horreysay ee ciidankii dhowaan loo tababaray maamulka hirshabelle ayaa waxa ay dhowaan howlo ka bilaabeen magaalada beledweyne waxaana ay la dagaalamaan faldambiyeedyada sida burcadnimada muqaadaraadka iyo baabuurta muraayadaha madow sida uu sheegay taliyaha saldhigga booliiska beledweyne laba xidigle muuse salaad weheliye sidaad la socoto asbuucan iyo maalmahan waxaan ku guda jirnay sidii aan ula dagaalami lahayn muqaadaraadka sida xashiishada iyo qamriga waxaa kaloo aan la dagaalanay muraayadaha madow bensalka ah oo aad aad dareemi karto in yacni mugdi badan uu ka jiro in dadkii oo dhan ay qaateen muraayadihii madowga ahaa sababo badanna ay ku dhex jiri karaan oo amniga liddi ku ah iyo yacni howlahoodii bulshada u adeega ah iyo xafiisyadii iyo dacwooyinkii iyo horgeyntii garsoorka dhammaan waxaasoo dhanna si yacni aada u wanaag badan ay u socdaan bulshaduna in way soo dhaweyneysaa booliiska booliiskuna bulshadu soo dhaweynay su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay intee buu la egyahay awoodda dhaqaale ee hirshabelle oo ciidan amnigeeda suga ay ku tababaranayso islamarkaana ay ku qalabeynayso waa kan mar kale wasiir kheyre ciidanka waxaa naga taageero tababarkooda iyo xirfadooda kalaba sida haddii noqon lahayd in tababarka jirka iyo qalabeyntooda iyo xirfadooda kale aqooneed saraakiisha ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle ciidankooda macalimiinta tababarada booliska sidoo kale macalimiin iyo tababaryaal ka socda dowladda federaalka iyo macalimiin iyo tababaryaal ka socdo amisom waxaana dhaqaalaha ku bixiyo ciidamadaasi tababarkooda iyo intay ku jiraan noloshooda iyo dhammaanba waxyaabaha ay u baahan yihiin midooda yurub xafiiskooda ka caawiya soomaaliya sidoo kale waxaa kamid ah dowladaha sida aadka u taageera dowladda jarmalka dowladda ingiriiska iyo iyo dowladda sweden marka guud ahaan waxaa naga taageero midooda yurub iyo dhammaan beesha caalamka soomaaliya ka garabsiiya kor uqaadida ammaanka iyo horumarinta hay-adaha dowladda haddaba booliiska hirshabelle ee dhowaan tababarka loo soo xiray ma ku filan yahay sugidda amniga magaalooyinka waa kan mar kale laba xidigle muuse salaad weheliye taliyaha saldhigga booliiska beledweyne runtii milatariga difaaca wadanka lala abuuray amniga gudahana booliiska lala abuuray haddana hadda waxaad dareemi kartaa amni daradii ayaa gudaha ka jirta marka maadaama ay amni daradii gudaha ka jirto waxaa lagu qasban yahay in military booliis nabadsugid kulli ciidamada qalabka sida ay iskaashadaan sifo kasta oo yani arrinkaas loola diriri karana yani loola diriro iyadoo la xiriirina waajibaadka la kala leeyahay haddana la isku caawinaa oo hay-ad kasta shaqadeeda ay qabsanayso midda kale ay caawin ka dalbanayso laakiin lama dhihi karo maadaama aan annaga waajibaadka gudaha leenahay boliis aan nahay militarigu difaaca yani xaduudaha ha tageen waxaa diida arrinkaas in yani amnigii oo gudaha yani amni daradii ay ka jirto marka wax dhibi kama jiraan hay-adaha marka booliska iyo militariga gudaha waa ka wada shaqeeya maadaama hal doon la wada saaran yahay ciidamada qalabka sida la wada yahay cadowguna yani meel kasta oo yani kasoo magacisiin karo waajibaadkaas way isla falgalaan wayna kala og yihiin yani waajibaadka ay kala leeyihiin xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
waxaa magaalada hargeysa laga furay warshad dhuxusha ka samaysa mid ka mida dhirta ay beeraleyda iyo reer guuraagaba ay sheegeen in ay dhibaato ku hayo deegaanka kaasi oo loo yaqaano geed garanwaaga ayada oo maamulkuna ay sheegeen inay dhiiro gelinayaan cid kasta oo ku howlan badbaadinta deegaanka faahfaahinta warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga qadar maxamed cabkulle warshadan ka shaqaynaysa dhowridda deegaanka islamarkaana dhuxusha ka shitay geedka garanwaaga oo dhib fara badan ay kala kulmeen dadka reer guraaga ah iyo dadka kale ee iyagu beeralayda ah ee gobolada kala duwan ee somalilan ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay tahay sida wasaaradda horumarinta deegaanka ee somalilan ay sheegtay in dhuxushiisaasi ay tahay mid ay dadweynuhu isticmaali karaan oo ay tijaabisay wasaarad ahaan waxaana ka warbixiyey sida ay ra'yiga ku keeneen iyo ujeeddada ay ka leeyihiin inay dhuxusha ka shidaan geedka garanwaaga cabdirasaaq oo ka mid a dadka fikirka keenay shirkadda waxaan usman laba arrimood oo ah midi waa garanwaagan meel kasta dhulkeennii qabsaday ee dhirtii noo soo bixi weyday oo aanu u bedelay isaga dhuxushii aanaan wax kale ku daran garanwaagii waanu isticmaalnay ta labaadna waxa weye dhirtan la goynayo ee aynu jarayna ee dee nabaad guurka aynugu keentay labadaa arrimood baan horta culayska saarnay wasaaraddu way aragtay warshadda way aragtay wasaaradda wasaaradda lafteeda waa lagu soo shitay marka dad badanna way shiteen way arkeen dadka danyartaana way u wanaagsan tahay qiimaheeduna xitaa qaali maaha oo tan kale way uga jaban tahay tay ahaanna way uga wanaagsan tahay geesta kale sacdiyo oo ka mida dadka isticmaalay ayaa ka warbixisay waxay kala kulantay markii ugu horreysay anaa tijaabiyey in badanna waan tijaabinayey dhuxushan ka deegaanka muddaan kolley tijaabinayey oon shidanayey dhuxusheenna kale waxay kaga duwan tahay kow xashiish ma laha laba maxay toole waa dhuxul aan damayn wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee somalilan shukri xaaji ismaaciil baandare ayaa sheegtay muhiimadda ay u leedahay ilaalinta deegaanka iyo dhowrista dhirta inta badan dadku ay dhuxusha ka soo shitaan iyadoo sheegtay inay ku bogaadinaysa wasaarad ahaana ay dhiiri gelinayaan dadka fikirka cusub keena gaar ahaana kuwa la xidhiidha ilaalinta iyo dhowridda deegaanka deegaanka kayd dhowrka deegaanka waa kelmad qaaliya kayd dhowrka deegaanka aad baan idinku soo dhaweynayaa iyo bahda miidiyadaba maanta halkan waxaanu isugu nimi inaanu maanta runtii la eegno kambanigan oo in dhawaytaba imika ku heelanaa se usoo saari lahaayeen dhuxul inoo badbaadisa dhirteenna qaaligaa inoo badbaadisa iyaga oo ka shidaaya dhuxushaasi oo ka soo saaray dhuxul cusub geedka garanwaaga lagu yidhaahdo ragga maaragtay maanta ganacsatadeena ee maalqabeenkaa ama cid allaali ciddii karaysaaba inay maalgeliso oo runtii maalgeliso oo caawiso shirkadan marka labaadna waxaan leeyahay hay-adaha inay runtii hay-aduhuna ay caawiyaan weliba hay-adaha gudaha iyo kuwii dabaduba inay la xidhiidhaan oo caawiyaan shirkadan saddexaad annaga oo de wasaaradiia runtii gacan baanu siinaynaa waayo ka keliyaanu gacanta ka siinaynaa waxa weeyaan inaanu dadka u sheegno oo ku celcelino ku celcelino inay dhuxushaasi tahay dhuxul adduunyada laga isticmaalo dhibaatada dhuxusha laga shida dhirta ayaa ka mid a deegaanada somalilan arrimaha dhibaatada ugu badani ay ka taagan yihiin marar badan wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reermiyiguna waxay marar badan ay isku dayday inay xakamayso iyadoo ay jiraan marar badan dad loo xidxidhay gubista dhirta khadar maxamed cakule v o e hargeysa
xilli wadamo badan ay dadkooga ku amrayaan inay guryaha joogaan si loo xakameeyo faafista cudurka coronavirus ayaa naafada soomaaliyeed waxa ay sheeganayaan in haddii tallaabadaasi ay ku dhawaaqdo dowladda soomaaliya ay taasi noloshooda caqabad ku tahay maadaama aanay haysan shaqooyin ay noloshooda ku maarayn karaan haddaba xaaladda naafada ee ka hortaga xanuunka coronavirus ayaa waryahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan uu ka waraystay gudoomiyaha golaha naafada sayid cali cabdilaahi salaad caqabadaha haysta bulshada guud ee dalka oo maanta aad u jeediin inay dhibaato weyn adduunka oo dhan ka taagan tahayna waxbay la qabaan oo cudurkan fayraska ee adduunkii dhammaa saameeyey welwelka oo keenay cudurkaas inkastoo aan hadda kiisas rasmiga soomaaliya aan lagu arkin haddana waa tii digniino ay soo saartay dowladda soomaaliya iyo dhammaan caalamka oo dhan digniinahaas oo ah inaan isku imaadna la qaban karin inaan maaragtay shayga la shaqa tegi karin inaan goobihii waxbarashada la aadi karin dhammaantoodna si dadban iyo si toosaba dadka naafada ah ay way u saameeyeen si gaarana waa ugu sii nugul yihiin bulshada maxaa yeelay dadka naafada ah waa dad aan inta badan shaqa la-aan ah waa dad inta badan u baahan aan ka maarmin in dhex galaan bulshada oo siyaalo kala duwan maaragtay ugu tirsan qoysaskooda iyo la diriira maalin walbeedta quturdaruurigaas oo dad ilma leh dhibaatadaasi marka si gaara way u taabanaysaa runtiina walaac weyn ayaa arrintaas ka muujinaya haddii aan ka hadlo xaqiiqda ka jirta dalka gaar ahaan midda naafada waa tahay marka sidee sidee naafadu ugu diyaargaroobayaan in xanuunkan coronavirus oo dabcan dunidao dhan dhibaato ku haya in dhinacooda ay ka qayb galaan ka hortaga xanuunkaasi oo ay guryaha joogaan maadaama mas-uuliyiintu inta badan dalalka ay ku talinayaan in guryaha la joogo arrintaasi ma suurtooda in naafada soomaaliyeed sidoo kale ay guryaha joogaan haddiiba dowladdu ay arrintaasi amarto
hormartay ay ku talinayaan ayaa dowladdeennuna ku talinaysaa laakiin waxaa kala duwan dunida hormartay qaabka ay u maaraynayso waad ogtahay oo dadka iyadoo aan naafa iyo naafadadaan hayn u kala saarin ayay dhaqaalo iyo raashinka guryihiina laynkugu keenayaa oo mataqaanaa macalimiin baa laynii qabanayaa oo adeegii ay u baahnaayeen aasiga guryihiin aad ku helaysiin ayaa adduunka ku talinayaa oo dowladuhu waajibkaas ayay kaa qaatay laakiin dowladeenadu awood uma lahan inay maanta samayso waxa dunida ay ku talinayaan ama adeegyada ay dowladahaasi dadkooda u samaynayaan dowladeenu ma awoodo marka haddii la yiri hala joogo guryaha oo dowladda soomaaliyana ay taas ku talisay run ahaan markii loo fiiriyo caafimaadka iyo waxyaabaha imaan kara talooyinka la dhiibay tilmaamihaas oo caafimaadka ku saabsan waa qasab in la qaato laakiin si gaar ah waxaan u muujinayaa inay duruuf adag ay ku tahay dadka naafada ah haddii ay noqotay in guryaha la joogo sababtoo ah dadka naafada ah waa dadka nugul bulshada kaleeto dhaqaale ahaan iyo markii xataa la yidhaahdo caafimaadka lala tacaalayo qofku hadduu iska shakiyo duruufo badan oo qofka dhaqaalaha haysta ama dowladda ka midka ah ay mataqaana u suurtagal ah inay isbitaalada u aadaan ayaan kan naafada ka suurtoobi karin waxyaalahaas oo dhan iyo noloshoodii wax ku xeeran oo badanba waa sii jiraan marka dadka naafada oo waa dad u nugul cudurkan maanta ee adduunka oo dhan saameeyey gaar ahaanna fariimaha dowladdeena ka soo baxay iyadoo sixgelinteeda leh haddana waxay u baahan tahay il gaara in lagu firiyo dadka naafada markii lala tacaalayo howlahan haddarta meel laga soo saaray cudurkan waa tahay sayid cali waxaad iiga warantaa dalku sida laleeyahay wuxuu ku socdaa in doorasho la qabto sanadka dhammaadkiisa ilaa sanadka dambe bilowgiisa mar haddaad tihiin madaxdii ururada naafada arrintaasi sidee ugu diyaargaroobeysaan ma jirtaa cadaadis aada ugu jirtaan in dowladda ama guddiyada doorashadu ayay idinka qeybgeliyaan hanaanka doorasho ee soo socda oo aad matalaad ku yeelataan annaka maadaama aan nahay dad kamida bulshada xaqna u leh inay lana doorto waxna doortaan kana qayb qaataan dhammaan go-aamada la gaaraya ay ku wajahaan arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba waxa dalka halka u aadayo annaku waa isku daynay badanna waa ka hadalnay inaan doorkeenna aan helno oo sharcigii doorashooyinka oo la qorayay aan ku yeelanno mataqaanaa qodobo tilmaamaya awoodnas u siiraya dadka naafada ah habkay uga qayb qaadan karaan doorashada lagu ballansan yahay in laba kun iyo labaatan laba kun iyo labaatan iyo kow la galo laakiin nasiib daro markii sharcigaa la qorayay doorashooyinka labada gole ee lacagda la dhaafay madaxweynuhu la saxiixay waxaa ku jiray qodobo si qaas ah uga hadlaya dadka naafada ah oo ku waajibinaya asxaabta siyaasadeed matalaad dadkaana inay ku yeeshaan markii ay timaado shaxda oo xisbi kasta u soo gudubsanaya xubnaha u rabo inay maarata matalaan dalka soomaaliya inay ka muuqda dadka naafada qodob ayaa jiray ka hadlayay qodobkaas oo ahaa qodobka saddex iyo labaatanaad sharcigaasi akristii koowaad iyo akristii labaad nasiib wanaag waa la marsiiyey laakiin kii saddexaad waxaa ka saaray golaha shacabka soomaaliya inkastoo markii oo u gudbay aqalka sare dood iyo markii aan ka keennay arrintaas oo u istaagnay dhaqaaq badan iyo kulamo ku saabsan arrintaas aan uga hadlayno aan samaynay oo aan shirar jaraa'id ka soo saarnay ka qabanay oo aan uga hadlayna arrimaha doorashooyinka iyo qodobkaa sababta looga bixiyey meesha markii dambeeto aan la fariisanay aqalka sare oo markii ugu dambeysay gacanta ku hayay qodobadii waa lagu soo celiyey laakiin weli waxaad moodaa inaysan aysan kuwa u suurtagelinaya naafadu inay doorashada si rabay uga qayb qaataan inaysan ahayn aad u malaysaa maxaa yeelay hadda sida loo loogu heelan yahay ama loo cadeynayo koontada dadka haweenka oo kaleeto ma ahan mid dadka naafada ah koontadooda mid si toos ah carabka dowladda ugu adkeynayso mana ahan mid guddiga doorashooyinku ay wax badan oo ay ugu talagaleen inay ku tilmaamaan dadka naafada ah siay doorashada uga qayb qaadan lahaayeen guddiga doorashooyinkuna iyaduna tilmaam badan ma dhiibin cabasho weyn iyo walaac waa nagu haysaa dee waxaana jeclaan lahayn in mataqaana ay sheegay si rasmiya aan mararka soo maalmaha soo socda aan uga hadalna isbedelada ku saabsan arrimaha doorashooyinka wahagaaga dhegaystayaal kaas waxaa guddoomiyaha golaha naafada soomaaliya sayid cali cabdilaahi salaad oo u warramaya waryahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan
sidii aad ku maqlayseen idaacadaheeniba dad soomaali ah oo iyagu jooga dalka sweden ayaa la sheegay inuu ku dhacay oo saameyn uu ku yeeshay xanuunka coronavirus sidoo kaleeto tiro dad ah ayaa la sheegay inay u dhinteen xanuunkaasi haddaba falastiin axmed iimaan ayaa waxa ay khadka telefoonka kula xiriirtay cabdulaahi maxamed shagoor oo kamida golaha deegaanka ee magaalada gothenburg ee dalka sweden waxayna wax ka weydiisay saameynta cudurkan iyo soomaalida halkaasi falastiin cudurka covid nneteen wadanka sweden saameyn weyn ayuu runtii aada ugu yeeshay marka ay noqoto tirada cudurka dadka maalin kasta uu ku dhacay oo aada usii badanayso hadday tahay wadooyinkii iyo iyo iskooladii iyo waxyaabihii noloshii bil-aadanka oo dhan oo runtii aada usoo wada xerxermatay cudurka ilaa iyo hadda wuxuu ku dhacay laba kun laba boqol toddobaatan iyo laba qof oo dad gaaraya waxaa cudurka u dhintay lix soddon iyo lix qofood waxaa intensive careka ama emergencyga ugu jiro boqol shan iyo toban qof oo dad gaaraya
waa mahadsan tahay tiro ma laga hayaa soomaalida uu xanuunkan ku dhacay iyo kuwa u dhintay falastiin tiro dhab ah ilaa iyo hadda ma aysan sameynin hay-adaha caafimaadka dadka soomaalida cudurka uu ku dhacay soomaalida ee wadanka sweden ku nool laakiin dadka waxay sheegayaan in dadka hadda u dhintay ay yihiin dad labaiyo toban gaaraya labaiyo toban ilaa iyo sagaal qofood inay cudurka u dhimatay marka la fiiriyo dadka uu ilaa iyo hadda ku dhacay waa dad sidee ah da ahaan iyo xaalad ahaanba runtii dadka cudurka hadda ugu badan uu ku dhacay waa dadka waaweyn ka bilaaw afartan sano jirada ilaa iyo wixii kasii waaweyn way jiraan dad dhalinyaro ah oo cudurka uu ku dhacay laakiin ma ku badna cudurka wuxuu aada iyo aada saameyn weyn ugu yeelanaya dadka waayeelada ah ama dadka waaweyn da-dooda ay waaweyn tahay maxaa keenay mudane in soomaali intaasi la eg ay xanuunkan u dhintaan ama uu ku dhaco dalka sweden falastiin waxaa keenay soomaalida runtii waxa ay dhibaato badan ka qabaan guryo xumada ka jirta wadanka sweden oo dhan guryaha oo runtii aada ugu yar faamilada soomaalida waxaa laga yaabaa faamiliga soomaaliga inuu gaarayo sideed qof ama toban qof ay ku nool yihiin saddex qol ama laba qol runtii qof ka mid ah cudurka haddii uu ku dhacana waxay u fududahay in cudurka dadka faamiligaas oo dhan cudurka uu ku wada dhaco marka taas ayaa keenaysa in guryo la-aanta sweden ka jirta ay tahay dhibaatada ugu waaweyn ee dadka ajaanibta ah cudurkan aada ugu sii bato ka mas-uuliyiin ahaan gaar ahaan adiga maxaa fariina oo aad soomaalida reer sweden u diraysaa waxaan rabaa inaan ugu dambeyntii aan ku wargeliyo ama aan kula dardaarmo ummadda soomaaliyeed sweden ku nool fadlan fadlan fadlan dhagayso hay-adaha gargaarka informationka ay bixinayaan dhagaha ha ka laabanina waxyaabaha ay maalin kasta ay sheegayaan waa runtii muhiim in ay dhageystaan dad badan ayaa waxay dhahayaan cudurkan ma nagu dhici karo iyo soomaali ma ku dhacayo ama dadka islaamka ma ku dhacayo waxaan rabaa inaan u sheego cudurka diin ma yaqaano ma yaqaano qof madow ah ama qof cadaan ah fadlan ka taxadar oo gacmahaaga nadiif ka dhig oo ilaali faamiligaaga iyo dadka kaleeto oo maalin kasta aad la kulmays inaan cudurka adan gaarsiin kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed shadoor oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada gothenburg wuxuuna u warameeyay falastiin axmed iimaan markana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan mid ka mid a heesaha dabacsan ee aan idinkugu talgalnay
mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay galab wacanan wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo ha joogtaanba goordhow waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaabneed iyo weliba barnaamijka amuraha maraykanka iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada wararkii caalamka oo kooban waxaynoo haysaa sahre ciidla nuur
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in galabta qarax xoogani ka dhacay agagaarka isgoyska sayidka dad goobjoogayaala ayaa v o wda u sheegay in baabuurta gargaarka degdega ah ee ambalaasyadu ay usii socdeen goobta qaraxu ka dhacay wariyaha v o wda ee magaalada muqdishona wuxuu kusoo waramayaa in qaraxaasi uu ka dhacay meel u dhow dhinaca baar bulsho ilaa hadda ma cadda sababta keentay qaraxaasi inkastoo wararka qaar sheegayaan in qofkiisa soo miidaamiyey uu sababay wararka hordhacaa ilaa haddana soo gaadhaya ayaa sheegaya in ay laba qof ku dhinteen qaraxaasi laba kalena ay ku dhaawacmeen mudanayaasha aqalka sanadka ee dalkan maraykanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda madaxweyne donald trump ayaa heshiis ku gaadhay sharciga lagu meel marinayo qoondo lacageed oo dhaqaalaha maraykanka lagu samato bixinayo kadib markii xanuunka coronavirus uu saameyn xoogan ku yeeshay golaha sanadka ayaa maanta oo arbacaa la filayaa inay cod ku meel mariyaan miisaaniyaddaasi dhaqaale ee loogu talagalay samato bixinta dhaqaalaha maraykanka oo qadarkeeda lagu sheegay laba trilyan oo dollarka maraykanka ah iyadoo kadibna loo gudbin doono aqalka wakiilada hogaamiyaha mudanayaasha kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee aqalka sanadka maraykanka shak shumer ayaa tallaabadan ku tilmaamay inay tahay xidhmadii lacageed ee ugu ballaadhnayd ee dhaqaalaha maraykanka lagu kabo ee taariikhda soo martay qoondada miisaaniyaddan dhaqaale ayaa la filayaa in shan boqol oo bilyan oo dollar ka mida lagu caawiyo ganacsiyada waaweyn ee uu xoogga u saameeyey xanuunka coronavirus dhaqaale ahaan waxaa sidoo kale ku jira saddex boqol oo bilyan oo dollarka maraykanka ah oo la siinayo ganacsiyada yaryar ee dhaqaale ahaan uu xanuunka coronavirus saameeyey iyo sidoo kale laba boqol iyo konton bilyan oo dollar oo loogu talagalay in la siiyo dadka shaqooyinkooda waayay intii lagu guda jiray xaaladda xanuunkan coronavirus warku wuxuu intaasi ku darayaa in sidoo kale lacag loogu diri doono qoysaska maraykanka guryahooda
weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale wasaaradda caafimaadka ee puntland ayaa wado dadaalo ay ugu diyaargaroobayso cudurka dunida kusii faafay ee saameynta leh ee covid-19 ayada oo sameysay xarumo lagu karantiilo dadka uu ku dhaco xanuunkaasi wariyaha v o eda nuux muuse birjaab ayaa haddaba warbixinta diyaargarowgan magaalada garowe nooga soo diray waxaan booqday xaruntan oo ku taal duleedka magaalada garowe taasoo loo bixiyo xarunta la tacaalidda dadka uu ku dhaco fayraska corona islamarkaana lagu karantiili doono xaruntan oo horey loogu talagalay isbitaal ahaan ayaa la qalabeeyey dowladdana u qorshaysay in la dhigo dadka uu cudurka haleelo iyagoo ka heli doona daawooyinka kaalmaatiga iyo qalabka hawada ama naqaska inkastoo xilligan aysan jirin kiisas cudurka ah ama dad la tuhunsan yahay oo la karantiilay deegaanada puntland cabdirasaaq abshir xirsi garweyne oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda caafimaadka puntland ayaa sheegay in goobtan ay u diyaariyeen la tacaalidda iyo gurmudka degdega xilli sidoo kale la diyaariyey lambar telefoon oo lacag la-aan ahi oo dadka ay la soo xiriiri karaan xaruntaan aan ugu talagalnay in dadka xanuun coronaviruska la yidhaahda haddii u dhaco meeshii lagu hayn lahaa lagu daryeeli lahaa isbitaal cusub oo magaalada garowe ku yaalla weeye waxaan dadweynaha garowe ama dadweynaha soomaaliyeed u sheegayaa isbitaalkan inuu dhammaystiran yahay agabkiisii shaqaale caafimaadku inay joogaan ambalaas inay taallo oo loogu talagalay sariirihiis inay gogla yihiin biyihiisii inay yaallaan korontada inay waxba ay u leeyihiin wax ka maqan maanta ma jiraan taas baan la sheegaya waxaa kaloo aan dadweynaha ay maqlayaan u sheegaya inuu jiro lambar aanu golisa oo amarjins ahaan la wici karo oo lambarkaas uu yahay saddex afar saddex qof kasta oo shaki ka qaba ama ama arka ama dareema xanuunka noocaasa inuu uu maarata hayo inuu lambarkaas soo waco meesha uu jooga lagu imaanaya waa laga soo qaadaya goobtana la keenaya waa lagu daaweynaya wax walba oo baahiya oo qofkaas qaba waxaan u sheegayaa inuu qofkaas uu ka helayo xaruntan lagu diyaargareeyey waxa kaloo aan ku tarsanaya caalamku waa la socotaan dadku inay guryahooda wixii xanuunka arkaa inay isku nagaadaan oo aysan noqonin inay dadka isdhex maraan oo ay meelaha dadku isugu yimaanaya ay tagaan oo ay noqdaan dad ay dhibaatadii jidhay sii sidin inaysan noqonin ayaan dadweynaha ka codsanaya qofkii aan ka maarin waayana halkana u diyaara oo ku haynana oo ku daaweynana haddii la yidhahdo madax kala duwan ayaa goobta joogtay waxaa ka mid ahaa duqa magaalada garowe axmed siciid muuse axmed barre oo sheegay in dowladda hoose ee garowe ay samaysay dadaallo ay dhankoodu ugu gurmanayaan la dagaalanka faafista cudurka sidoo kalena ay gacan ka geysan doonaan xarumaha karantiilka
waxaan halkan ku arkay isbitaal aada u diyaarsan qalabkiisii o dhan dhammaystiran yahay sariirihiisii diyaar yihiin shaqaalihiisii jooga ambalaastiisii dhammaystiran tahay korontadiisii iyo biyihiisii la dhammaystiray laakiin waxaan arkay in biyuhu ay yihiin haan ay tahay hadba in biyo lagu shubo insha allahu tacala waxaan ka qayb qaadanaynaa in ay hesho meeshaani biyo joogtaa oo ku filan maadaama xanuunkan waxa lagula dagaalama ay yihiin nadaafadda iyo maaragtay biyaha iyo maaragtay faradhaqa iyo wixii la midkaa waxaan kaloo ka qayb qaadanayna insha allahu accessibilityga ama inay fududaato in dadka la soo gaarsiiyo maadaama isbitaalkani xoogaa magaaladan uu ka baxsan yahay wadadiisuna ayan fiicnayn wixii tabarteedan ka qayb qaadan karaan kaga qayb qaadanaynaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan filayaa insha allahu tacaala diyaargarowgaas wax badan inay inoo fududaynayso oo kaysaska ugu horeeya haddii aynaan helin meel aynu geyno ay dhibaato weyn ahaan lahayd laakiin alxamdulilah aad iyo aad baan wasaaradda ugu mahadcelina inkastoo garoomada puntland ay jiraan kooxo eega xumadda dadka imaanaya walow iminka aysan jirin diyaarado ka imaanaya dalka dibaddiisa haddana waxaa jirta cabsi badan iyadoo la arkayo in dadka ay sameynayaan tallaabooyin badan oo ay uga fogaanayaan inuu ku dhaco fayraska korona nuux muuse birjeeb v o a garowe
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariya waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan kuyste
etoobiya ayaa dhismaha biyo-xiraynka webiga niil sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii ka bilowday isha buluu niil ee ku taala dhulalka sare ee waqooyiga etoobiya halkaasoo siddeetan iyo shan boqolkiiba biyaha webiga niil ay ku qulqulayaan arrintaasina waxay muran badan ka dhex dhalisay dowladaha masar iyo etoobiya iyadoo dhinaca kalena ay dowladda soomaaliya dhowaan shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay isfahamwaaga u dhexeeya labadaasi dal halka dalalka jaamacadda carabtana ay la safteen masar haddaba mowqifka dhexdhexaadnimada ah ee ay dowladda soomaaliya arrintaasi ka qaadatay ma yahay mid ay ku saxsan tahay waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed maxamuud xasan baasto iyo cabdiwahaab axmed cumar oo labaduba ah siyaasiyiin si dhow ula socota khilaafka labadaasi dal waxaana hadalka ku horeynaya axmed baasto waxaan u arkaa oy ila muuqataa aragti ahaan masar waa wadan islaam ah waa wadan aan jaamacatul carab ku wada jirno waa wadan aan leenahay xiriir qoto dheer oo aad iyo aad u weyn baaxadiisu u weynta mujtamac soomaaliyeed oo aad u xooganna ay ku nool yihiin weliba xagga dhanka aqoontana si fiican dalkan wax uga qabanaya marka mar haddii murankii biyuhu uu dhex maray masar iyo etoobiya masarna ay leedahay biyahanala kama xiri karo sidoodii hore ha ahaadeen oo aysan duulaan ku ahayn dowladda dariska etoobiya ama dowlado kale sheeganayda arrinkeedii dowladda soomaaliyeed go-aankii ay qaadatay oo dhexdhexaadihi suurtagal maaha sababtoy tahay mujtamaca soomaaliyeed iyo dowladdii soomaaliyeed iyo soddonkii sanoo burburka ahaa iyo dowladdii dhexe intay dalka ka shaqaynaysay masar waxay garab taagnayd dalka soomaaliya xiriirka qotada dheer in lasii wanaajiyo lasii kaabo la dhowro wax lagu kaba maahane inaan maanta nidhaahno dhexdhexaad baan ka nahay inaan ayaga garab istaagno kuna taageerno go-aanka saxda ah ay taagan yihiin ayaan xaq u leenah dowladda soomaaliyeedna ayada ayaan ka sugaynay mana ahan horey baa dowlada carbeed isugu dhaceen dowladdu dhexdhexaadi ka noqday haddeerna mar labaad bay timid dhexdhexaad baanka dhexdhexaadnimadu maahane awoodda iyo dowladnimadu waa inay tahay danaha shacbiga dhanka u roon in loo qaado weeye maahane in la yidhaha wax walbaa dhexdhexaad baankan anugu fikirkaasi ma soo dhoweynayo mana qaba inuu saxyo haye cabdiwahaab anigu waxay la tahay arrinkaas uu baasi ka dhawaajiyey kuma raacsani waayo waxaanan ugu raacsanayn etoobiya iyo masar waa laba dal oo afrikaana weliba etoobiyaan jaar nahay etoobiya inkasta oo cadaawad hore naga dhexaysay etoobiya etoobiyadii hore ma ah waa etoobiya cusub muxuu ahaa masar waxa inoo gashay waan ognahay halgaggii goobna waddoonka ka qayb qaadatay masaari baa dhiigooda u daadisay masaari baa dhiigooda u daadisay dalkan waxbarashada iyo xataa afar iyo lixdankii markii aan dagaalanay etoobiya hubkii iyo saanadii laga keenay masar ayaan dagaal ku gallay qiimahii noogu fadhida waan ognahay qiimahaas asagoo sidaa yahay haddana waxaa meesha timid macnaha waxaan laysku raacay jaamacadda carabta isku raacday etoobiya iminka saaxiib baa nahay haddaad jaamacadda carabta saaxiib la tahayna laguma dhihin sharciguna ma ogolaanaya saaxiibka laha yeelan aniga waxay la tahay wax meesha ku jaban oo ilaahay abuuray ma jiro haddii aan idhe dhexdhexaad baan ka ahay wax dembiya inaan inaan dowladda soomaaliya gelin baan aaminsanahay waayo etoobiya waa dalaan darisnahay waa dalaan iminka saaxiib isu dhownahay etoobiyadii hore ma aha etoobiyada cadaawadu naga dhexaysay ma aha wixii oo dhan way isbedeleen dad soomaaliyeed oo fara badan baa ku nool muxuu ahaa oo gobolka labaad ee etoobiya waa dhalka soomaalidu degto ee soomaalidu leedahay marka inaan dhahno oo dowladdu mowqifka ah dhexdhexaad baan ka nahay aniga oo ila saxan yahay sax buu ila yahay muxuu ahaa masarna wax looma dhimin oo wax dhibaataa lama gaadhsiinin etoobiyana saaxiibnimadii iyo wixii aan naga dhexeeyey maynaa luminin anugu mowqifka dhexdhexaadka wuu ila habboon yahay baasto waxaad sheegtay in loo baahnaa inaanay dowladdu dhexdhexaad ka noqon muranka webiga niil ee u dhexeeya masar iyo etoobiya maxay tahay sababtu waxaan ku sababaynayaa kow ururka midooda jaamacatul carab gebi ahaanba wuxuu qaatay taageeradii waddankaas carabi oo masari oo weliba waddan afrika qiimi ugu fadhiya ah annaga soomaaliyana qiimi noogu fadhiso mar haddii ay taageereen annaguna aan u baahannahay carabta iyo fikirka iyo hoggaanka ay masar maanta tahay aan wax walba aan uga baahannahay inaan maanta annagoo marxaladaan ku jirna aan dib uga harno ee aan dhexdhexaad istaagnaa waxay wax u dhibaysaa dhaqankii iyo xiriirkii iyo soo jireenkaha u dhexeeya masar iyo soomaaliya ma qaba etoobiya in dulmi laga galo ma qaba etoobiya waxay leedahay oo iyadu ay leedaho dhib u keenaya in dhib loo keeno laakiin masar waxay fadhidaa biyahaasi fursad weyn oo qiimiya oo nagu dhexeeyo weeye annagana waa idin mara idinkana waa idinku yaala sidii uu ahaa ha loo daayo iyo loo dayn maayo waxa laysku hayo aragtiduna in khilaaf hadduu yimid sidiisii in loo daayey danta iyo maslaxaddu ku jirta marka ururka jaamacatul carab oo qaatay go-aankaas dowladda iyadoo masar xiriirkii wanaagsanaa oo nagala dhexeeya inay sii wado aan ka rajaynayno islaamnimada iyo culayska jirana muddo walba masar weyna garab istaagtay inaan maanta annaguna garab istaagno arrimahaasoo dhamman waxaan u arkaa inay keenayaan meesha loo hayaamayo oo dadka loo raraya ayaan qurxoonaanayn marka waxaan qabaa dowladda soomaaliyeed mas-uuliyiintu iyagoo xeerinaya aan etoobiyana khalad ka garayn in la wanaajiyo xiriirkii hore u wanaagsanaa lasii wanaajiyo kuwaanaan xiriir lalahaynna la wanaajiyo laakiin wax walba dhexdhexaad baan ka nahay arrin suurtagal ah ma ah waayo dowladaha carabtaoo dhame dhexdhexaad waxay u oran waayeen annagu aan u leenaho danta gaarka ah oo aan leenaha maxay tahy cabdiwahaab maxay ku habboon tahay in dowladdu ay mowqif dhexdhexaada ka qaadato arrintan aniga waxaan ku salaynayaa masar waxaan u dhinay ma jiro wax la yeelana ma jiro kamana aynaa eexanin saaxiibbo cusubna waan yeelannay saaxiibbada cusubaan yeelannay carabtu saad aragtay jaamacadda carabtu haddaan ku jirro waad aragtay meeshay ina dhigtay waad aragtay imaaraadka carabta iyo sacuudiga waxay dalkeenna ku samaynhayaan waad aragtay waxaad kaloo aragtay dhulkii soomaalidu lahayd dekedihii araboodadii wixii oo dhan in loo wada saxiixay oo gacanta laga geliyey waxaas wax sharciga maaha laakiin maanta anigoo saaxiibbada cusub een yeeshay ilaalinaya masarna ay saaxiibkaygii weynaa ee hore tahay waxay ila tahay wax wax u dhimahaya lama samaynin dhexdhexaad baan ka nahay waxaa inugu khasbahaya dowlad sidii lagu arki jiray een ahaan jiray ma nihin hadda dowlad curdana soo koraysaannahay etoobiyadaasaan ka rabnaa inay waxnala qabato cawtuunka inaan cadow ka samaysano maaha anigoo maslaxadaas u yeelahaya inayna cadow samaysanin markii carabtu ina dayrisay ee banaanka inugu tuurtay turkiga inoo soo gurbaday meeshu inaga qaatay waad aragtay ilaa maanta wuxuu inoo samaynaya waad aragtay intuu ciidamo tababarhaya waad aragtay intuu dhaqaalo bixinaya waad aragtay marka sababahaas anoo ku salaynhaya inaad cadow cusub abuuranin oo aad masar ratida saaxiibkaygii weynaabaa tahay etoobiyana saaxiibnimada hadda socoto aad ka dhammaysato ood si fiican ula saaxiibto waayo etoobiya gobolka labaad baa soomaaliya baan kuidhi soomaali baa meesha ku jirta anoo soomaali meesha ay ku jirto inaan kala doorto saaxiibka dhow iyo saaxiibka shishe dantaydaan ku jirta saaxiibka shishe ma aha masar kama dhigahayo laakiin etoobiya waa dad aynu isdhallay isku dhex jirro waan ogahay taariikhda markii lasoo maray dowladdii u horreysay yurub afrika la qaybsadayba ku jirta etoobiya abasiiniyaa soo martay xayleslaasaa soo maray dad badan oo soomaalida rabin baa soo maray laakiin midda hadda joogta etoobiyadii hore ma aha dad waxaa qabsaday oo gacanta ku haya etoobiyadii hore aan ahayn dad cusub oo isla jaanqaadi karaa meesha soo galay oo inala socdo wax walba inala xalinhaya waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto xalku wuxuu ku jiraa soomaali maslaxaddeed iyo danaheedna ku jiraan dowladihii aan xidhiirka wanaagsan lahayn in dowladdu ay adkayso caraboo dhan soomaaliya iyaga ayaa garab qabtay iyagaa taageeray iyagaa dalkan quruxda ka muuqata sababteedii lahaa saddex boqol oo kun oo qof oo shaqaalo soomaaliyeed ah oo sharci lacag la-aan ah lagu siiyey sacuudi carabiya iyo dubay oo ummaddii soomaaliyeed oo dhan ay joorto ganacsiga ugu ballaaranna ah inaan maanta niraa waxay yihiin lama arka waxayna tirana lama arkana anuu jasaarnimo ma rabo suurtagalna maaha xidhiirka dawligaana in la ilaaliyo dowladaha carabtana xidhiirkoodii hore la wanaajiyo hadday wax tabadanayaanna dowladdu ka tirto dhib hadday soo kordhiyeenna dowladdu si hoose wax ula farsamaysato oo ay wax la gorfaysaan rabnaa maahane in cid walbaaba la yidhaha dhexdhexaad baan ka nahay suurtagal maahan danaha shacb biga soomaaliyeed iyo danaha carabtu ma kala maarmayaan marka dowladda waxaan leeyahay kula talinaya go-aankaasi masar kama maaranto dowladda soomaaliya taageero ugama maaranto maantay noo baahatay cod bayna nooga baahatay codka inaan ka hagrannaa suurtagal maaha cabdiwahaab dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa arrinkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa masar wax badan bay inoo qabatay wax badan bay inugu leedahay abaal badan bay inugu leedahay innaguna abaal baan ku leenahay biyo xidheenkan la yidhaahdo la dhisahayana ma aha biyihii hala jara ma aha biyaha lama jarahay waxaa laysku haystaa hadda oo ciladu ka taagan tahay intii lagu buuxin lahaa biyo xidheenkaas toddoba sano shan sano yaa laysku hayaa biyoxidheenka markii la buuxiye webigu caadigiisii buu noqonayaa marka inaan wax loo dhimin qulqulka webiga ayaa arrintu ka taagan tahay ee biyihii lama wada jarahayo horta arrinta meesha taalla saas weeye saaxiibbaan etoobiya nahay saaxiib cusub weeye dowladdii hore etoobiya ma aha dad soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed bay yaa inoogu dhex jira muxuu ahaa innagoo maslaxadaasoo dhan fiirinayna inaadan mid la safanin waad ku saxan tahay oo tiraa labadiinaba dhexdhexaad baan ka ahay ee waxaad isku haysaan anaa idin dhexdhexaadinayo iisoo bandhiga waxaad isku haysaan waxaad isku haysaan waan ogahay anaa idin dhexgelaya horta sida sharcigu yahay iyo sida qawaaniinku yahay waa saas inaad markiiba burka intaad la boodo mid la saaxiibto oo tidhaahdo hebelow waan kaa leexday arrintu ma aha arrintu waxaa weeye dowlad curdinaanahay soo koraysa wax badan baan u baahannahay muxuu ahaa ma aha inaan cadow masar ka samaysanay arrintu ma aha arrintii waa la dhammay si nabadgelyo oo suluxa oo wanaagsan oo aan sidaan wada rabnay ah kulligeenba saddexdeena dowladba saan rabnay ah inay ku dhammaataan filaynaa arrinka anugu halkaasaan dhigay dhegaystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo cabdiwahaab axmed cumar tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban mar kale ayaanu leenahay dhammaantiinba galab wacana wanaagsan markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal siday u badan tahay ujeedooyinka waaweyn ee maansada middood ayuu gabyaa waliba ku caanbaxaa qaar baa guubaabada lagu bartaa qaar baa diradiraha lagu yaqaan qaar baa ammaanta geela ama gabdhaha looga dambeeya qaar baa faanka iyo hanjabaadda ku badiya qaar kalena waxay baaldheer ku gashadaan laguna jecel yahay mursida iyo tuducyada halqabsiga leh ee waayada dambe maahmaahda noqda qaarkaa dambe ayaa sidan qaba waxaa ka mid ahaa cismaan keenadiid oo allaha u naxariistay aniga iigu tirsan maansayahanadii soomaalida ee qarnigii labaatanaad dhaqanka iyo hiddaha ummadda sida weyn u raadeeyey dhowr jeer oo hore ayaan idiin dulmaray taariikhdiisa xagga afka iyo suugaanta sida horaantii kuniyo sagaal boqol iyo labaatanadii fartii uu afka u washaray iyo gabayadiisii ujeedooyinka cusub lahaa ee maansada uu ku soo biiriyey sidaa darteed maanta dhinacaas ku dheeraan maayee waxaan doortay inaan idinku jalbeebiyo gabay aan ka soo dhex saaray diiwaankiisa daabacan ee isagana allaha u naxariistay uu ururiyey hordhaca milgada weyn lehna uu u yeelay inankiisii afrikaanka ahaa yaasiin cismaan gabaygaas oo ku magacaaban ciilbeel wuxuu cusmaan ku qaadaa dhigayaa dhowr iyo toban arrimood oo inta uu nool yahay qofka la soo gudboonaan kara iyo sida ugu wanaagsan ee loo furdaamin karo waxaa ka mid ah gabayga iyo curintiisa howlaha adduunyada yaal iyo aakhiro ninka waxgaradka ah iyo martida xidhiirka sayga iyo afadiisu markuu xumaado xanta iyo caadooyinka aan fiicnayn cadowga iyo sida looga ficil qaato isaga oo ku hadqabsanaya wiilashiisa midkood ayuu ku bilaabay cabdow anigu waayahan ma marin caynka maansada ee cadcarteedna ima haynin iyo curashadeedii iyo cajaa'ibaha dunidaan arkoon caajis la ahaa ee cod yar bar iga hoo dhowr hal baan ku calaamadin gabay waa ciraab regnimo iyo cimilad waayeele caqlaa lagu dhisaa iyo fahmada loo cawaansado oo inaadse caarif ku ahaatid iyo inaadan caadaysan horta labada cayn midaan ahayn kagama ciilbeeshid adduunkan cabiidsaday dadkoo la isku cawreeyey ictibaar ninkii lahaa ogaa cirib xumaantiisa cisho noolba aakhiro hadduu kaa cilaalahayo cabsi eebba mooye si kale kagama ciilbeeshid ayaamuhu cawiya maalinteed waa iscirbinayaane cabbaarkii yaroo kaa gudbaa waa cadkaa go-ay ee cimriga sii gurmaaya iyo wakhtiga soo cidhiiryamaya camalfalasho mooye si kale kagama ciilbeeshid ninkii caaqilihii waa martida inuu ciseeyaaye caaqibo ma leh oo muudal baa caayan weligiisa culimiyo ayaantii ikhyaar culusi kuu joogto cayn noolba sii waxaan ahayn kagama ciilbeeshid sadaqadu cafi iyo jeer dambay ciirsi leedahay cindallaahi taad gaysataa caraf u dooroone masaakiinta coodka aan lahayn amase cayr baahan cuntaduu hur mooye si kale kagama ciilbeeshid cayaar waxaad u yeeshaa dib bay kula cuslaadaane waxa lagu cadaab mudan dadkana lagu ciqaabayo xanta layska caadaystay iyo cayda iyo beenta ka codgaabsa mooye si kale kagama ciilbeeshid rag cadaawadnimadaada qaba iyo colaadaada hadba ciidan uu dumay hadduu kugu cabsiinayo asuu ceebta aad diidan tahay caalgabnimo moodo cududaa tus mooye si kale kagama ciilbeeshid wuxuu cismaan ku jiray odayadii sida aan kala harka lahayn u taageeri jiray xisbigii la magac baxay kulanka dhallinyarada soomaaliyeed ee s w l iyo leegaba loo yiqiin xisbigii u halgamay gobonimadii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii la qaatay ee maantaa kadib uu dalku sidaas kaga mid noqday qaramada la aqoonsan yahay ee dunida wuxuu u soo joogay madaxda xisbiga oo ul iyo diirkeed ah iyo dadweynaha oo guwaabo iyo tusaale wixii ka soo baxa siday yihiin uga guddooma iyagoon inna wax dood ah ka soo celin wuxuu u soo joogay rag iyo dumar dadka oo markii naadiga loogu yeedho judhiiba inta soo dhoobta fadhi iska daayee meel cagta la dhigo laga waayo nasiib darro dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii ayaa cismaan wuxuu haddana u soo joogay madaxdii xisbiga ee ummadda hoggaaminaysay oo khilaaf ba'ani dhex galay iyo soomaalidii dhaqdhaqaaqa gobonnimo doonka cududda u ahayd oo inta kala jabtay iyagii kala raacday arrintaas ayuu gabyaaguna si weyn uga murugaysnaa markuu gabaygan tirinayay iyada oo dhammaadkiisa laga dareemi karo kol inay ku soo dhacday liiska xubinimada xisbigaba inuu magaciisa ka tiro wuxuu yidhi leegii la wada cawriyi jiray ma aha caynkiie ciskiisii bedelan jeeg hadduu caranaan jiray ee caraduu ku dhacay kowkabkii caaliga ahaa ee ciraaq iyo khilaaf baa dhex yaal caawa naadiga haddayse calowsan tahay oo arrini caad ka bixi weydo camuudkaa daboosha iyo hadday ciidda ku hallowdo amay cudurtiyowdo oo bugtiyo caalir ku abaado cirooliyo waxaa toosin jiray caalin fiiro leh caaqibo ninkeed iyo haddaan caaqilgarahaynin carruur uga daraysa iyo hadday caama ka adeegto cirka hadday u duushoo raggii celin lahaa weydo calooshaba ka goo waxaan ahayn kagama ceelbeeshid dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaaha inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaajo aad ayuu mahadsanyaha isaga ayaa barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha soo diyaariyay nalana socodsiinaya weli waxaad nagala socotaan washington markana dhegaystayaal waxa aad kusoo dhawaataan mid ka mid a heesaha dabacsan ee aan idinkugu talgalnay guud ahaana idaacadeena galabnimo waa naga intaa ee nabadgelyo waa sahre cabdi axmed iyo cabdixakiim maxamuud sharwac oo idin leh isma dhaafno
Now.
is VOA News.